بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا لا أيؤ باب يهي باب كاني اعلم أغونيه أن لا لاذي تنصب هي laadi inay nasbinayso annakiraati nakirooyinka bikayri tanwiinin tanwiin la-aan idaa baasharat hiya laadii hadday la baasharooto oo la xidhiidhsato annakirata nakiridii walam tatakarar walhaal ay la xidhiidhsato lam tatakarar laa laadana aysan soo laalaabanin naxu laa rajula ninna fi daari daarta dhexdeeda dhexdeeda kuma sugan kuma sugna oo kale fa in lam tubaashir haddii laadii aysan la xiriirsanin haa nakiradii wajaba rafcu rafci ayaa waajib ah wa wajaba takraaru laa laa soo laalaabashadeedina waajib wa nacwu laa fi daari daarta gudaheeda rajulun nin ninna kuma sugno walaa imra'atun naagna kuma sugno fa in takararat haddii ay laadii soo laalaabato hee jaaza icmaaluhaa laadii camalsiinteeda ayaa bannaan i wa ilqaa'uhaa camal tirkeeda ayaa bannaano fa in shi'ta haddii aad doonto qulta waxaad odhanaysaa laa rajula ninna fi daari daarta gudaheeda kuma sugna walaa imra'ata naagna kuma sugna wa wa in shi'ta haddii aad doon doontana qulta waxaad odhanaysaa wa in shi'ta haddii aad doonaysana dhe qulta waxaad odhanaysaa laa rajulan ninna fi daari kuma sugna walaa imra'atu naagna kuma sugna waay ayb musanifku raxmatullahi aleyh meeshan wuxuu kaga hadlayaa baabullah mansuubaadkii markii la tiriyo waa kii toddobaad haddii darfu zamaniyo darfu makaan laisku tiriyo haddii la kala tiriyana waa kii sideed waay kii sideedaad ayuu noqonayaa laa isimkeeda ayaa wuxuu ku tirsan yahay mansuubaatu lasmaa asmaadii la nasbinaayo taasoo ayaa meeshaani kaga hadlaya wuxuu leeyahay baabu laa laa ayuu u baab yahay waay laa ayuu u baab yahay laa way badan tahaye laadan laadee laada mar waxay noqotaa zaa'ida taaratan takunu zaa'ida mar waxay noqotaa laa zaa'ida ah wa taaratan takunu naahiya marna waxay noqotaa laa naahiye ah mar waxay noqotaa laa oo naahiye ah wa taaratan takunu caadifa mar waxay noqotaa hee caadifo mid wax wax lagu adafaayo waayahay marna waxay noqotaa wa taaratan takunu alatii tacmalu camala inna waa midii camal fasho camalkii inna idan haddaba intaas laa ayaa jirta laadan laadee waayo marka haddaba laadaani laadee waaye waa midii zaa'idada miya mida naahiyadii miya mida caatifadii miya alatii bimacnaa inna miya tacmal camala inna miya tee waaye waa mida dembe alatii tacmalu camala inna waxaa loo yaqaanaa laa annaafiya liljinsi waxaa loo yaqaanaa laa annaafiya liljinsi laa annaafiyatu liljinsi laadii anfinaysay jinsigii wax ayaga ka dambeeyo meesha ay dhacaan ayaa way anfinaysaa oo nooc kasta ha ahaadee wax jinsigaasa meeshaas inaysan oolin ayay tusisaa laa annaafiya liljinsi loo yaqaanaa taas ayaa wa waayo laa kale ma ahane waa midda anfinayso jinsigii way laa annaafiya liljinsi ee loo yaqaanaa baabu laa laa ayuu u baab yahay iclam ogow buu dhahay musanif raxmatullahi calayh iclam ogow iclam wixii baabkii iclam laga bilaabo waxay aranayaan culimada baab muhima inuu yahay ama baab adag inuu yahay ayaa tusinaysa iclam soo jeedsaniyo meeshaani meel qofkeeduma maqanaan kara ma ahane iska ilaali waayo qofka la ardayda lasoo ardayga lasoo jeedinaya iclam allah اعلم اسم يا مس فعل يا مس حرف فعل نوع امر او فاعل دي انت و... قف قصد الله الله طالب اعلم اغونيه ان لا لا دي تنصب شقدي قبنيسا لغو شيغيا ان لا لا دي تنصب هي laadii inay nasbinayso annakiraati mafcuulun bihi waay maxaa loo hoos dhigay jamanatu salim waay waa kasra lagu nasbiyey tansibu hiya laadii way nasbinaysaa annakiraati nakirooyinka ee nasbinaysa bigayri tanwiinin tanwiin la-aan ayadoo aan la tanwiinin ayaa nasbiysaa maxaa laga wadaa isimkeedu wuxuu noqonayaa nakiro oo aan la tanwiinin tanwiin la-aan ah isimkeedu wuxuu noqonaa nakiro oo tanwiin la-aan ah tanwiin aan koraynin tanwiin ma laha lama tanwiinin idaa goortii oo baasharat hiya laadi an nakirata nakirada la xidhiidhsato haddii oo nakirada ballaada la xidhiidhsato oo dhexdoodii wax aysan galin waayo ayada iyo ee nakirada haddii wax dhexdoodii aysan soo galin oo isku xigsadaan way nas way nasbinaysaa walam tatakarar laa laadiina aysan soo noqnoqonin walam tatakarar laa laadiina aysan soo noqnoqonin oo laadana laba jeer aan la soo celinine halkii hal mar layla sheego shaqadaasa qabanaysa nakiraadku way nasbiysaa tanwiin la-aan haddii laakiin la xidhiidsato nakiraadka dhexdood waxaan galin oo laadina aan la soo celcelinin tusaale naxw laa rajula fi daari naxw laa rajula ninna nin maahaya ninna waay wax nin ah waay ee dhanna la diidan yahay jinsi anfinaysaa na dhahay soo maa wax rag ah oo dhan gurigaas waa waa waa ka anfinaysaa iyada jinsi rijaal oo dhan waay laa rajula ninna fi daari daarta dhexdeeda kuma sugna ninna kuma sugna wax nin aba ma joogaan hadda marka shee aan u bandhigno wixii ay qabanaysay i shuruudii horta rajula waa nakiro soo ma nakiro waay waan isimki laa waay waa nakiro ismu laa waa nakiro waay midki la rabana isag waay soo ma mansuubaadka ka tirsan mabni way laakin fii maxalli nasbin u fadhiyaa waayahay laadii iyo nakiradii ma xidhiidhsadeen mas wax baa u dhahay way xidhiidhsadeen laa rajula wax u dhexeey ma laha ayada isimkeeda wax u dhexeeya ma laha ee laadii laba jeer ma la soo celiyey maya hallaa lay meesha taala laa rajula fi daari bis wax kale ma jiraan idan shuruud shardigii waa laga helay naxwu laa rajula nina fi daari daarta gudaheeda kuma sugnaama jooga way fain lam tubaasir wajaba rafu wajaba takraaru laa haddii shardiga laga waayo ayaa meeshan kaga warramaya musanifka haddana marka shardigeedii wuxuu ahaa in nakirada nasbiso nakirada la xidhiidhsato oo mar labaadna ayada aan la soo celinin intaas ayaa la rabay inay ahaato haddii bi sidii lo laga rabay asalka oo ayadan wax ku cunaysay laga waayo ee wax cunta loo diida markaasi ama si kale hawshiis waa isbedelaysaaba fa in lam tubaashir hiya laadii haddii aysan la xidhiidhsinin haa nakiradii waay tubaashir waa ficil mudaaric waay majzuum maxaa lagu jasmiyey لم علامة الجزم سين سكون معاد عين شيء آخر صحيح فإن لم تباشر إنما حواه صاحب الجزم زميا واي هاي أداة شرط هذه اللواء إيهين أي كلمان كي كي لا عمل سنة كي لا تجا مرض إن شاء الله هذا ما هو شيء ده وهواجر هذا لكن مقالين بدأ fain lam tubaashir haddii aysan la xidhiidhsinin laa ee ficilkaas marka aawa faacilkiis damiir mustatir waa hiya laadii u noqonaa fain lam tubaashir hiya laadii haddii aysan la xidhiidhsinin haa nakiradii waay nakirada in la xidhiidhsita la rabay soo maa maanta lama xidhiidhsinin maxaa la sameeyaa wajaba rafcu rafc ayaa waajiba yaa la rafcina isimkeedii kii la rabay inuu noqdo maanta hee waa la rafcinayaa maxaa yeelay ayada iyo isimkeeda wax kale soo dhex galeen sooma haddii mar wax kale soo galaan ayada ma camalfalayso ma shaqaynayso waa la rafcinaa isimkii ka dambeeyey marka rafca lagu dhejina waa la rafcina ee shardiga laga waayo ina la hiriista la rabay ma la hiriistanin haddii la hiriista waysan waxaan samaynayna waa rafcinayna walana isimkii ka dambeeyey wajaba rafcu rafca ayaa waajib waay waa la rafcina wawajaba takraaru lah isla markaas haddana waxaa la rabaa waxaa waajib ah in laa mar labaad lasoo celin haddana waajib waay wawajaba waxaa waajibay waajibaya takraaru laa laa soo laalaabashadeedi takraaru laa laa soo laalaabashadeedi ayaana waajib waay laana in mar labaad lasoo celiyo waajib waay ayada iyo laadii iyo isimkeeda hadday xidhiidhsan waayaan isimkii ka dambe maxaa lagu samaynaa waa la rafcinayaa isla markaasina maxaa la samaynaa waa la soo celinaa ayadana laadii la soo celinaa tusaale naxwu laa fi daari rajulun walaa imra'a wajada laa rajula laa fi daari daarta gudaheeda kuma sugna rajulu nina walaa imra'atun naagna wax ku sugan ma aha gurigan naagna ma joogto nin wax naag ahna ma joogto wax ninana ma joogo waay xidlo waay waayahay naxwu laa fi daari daarta gudaheeda rajulun ninku ninna kuma sugna walaa imra'atun naagna kuma sugna oo kale waay hadda marka laadi shardiga laga waayay shardigaas mxu maxaa waay ayada iyo isimkeeda inay xiriirsadaan soo ma isimkeeda ee ayada maxaa udhaxeeyey maaa maxaa udhaxeey jaara majruur ayaa udhaxeey dhaxda laga galay marka way tabar darsatay marka awood la-aana ku dhacday ma shaqaynayso ma shaqaynayso wa waayahay had marka maxaa lagu sameynaa kii isimkeeda markii hore ahaan lahaa waa la rafcinaya maxaa laga dhigaa mubtada laga dhiga fi daarin maxaa laga dhigaa khabar soo hormaray mubtadi khabara las laga dhiga waxay dhan ayadana ma shaqaynayso iska joogto muuqaalkeeda iska joogo waxbay lagu waxba lagu anfinaya laakiin xagga camalkii ma qabanayso isla markaasi haddana walaa imra'a maxaa lahay waa la laadii mar labaad in la soo celiya way waajib haddana walaa imra'atun ma jeeda waa la soo celiya walaa imra'a naagna kum wax naagana kuma joogto kuma jiraan daartooda walaa imra'a waayahay taasna xukunkeeda waan ogaanay haddii ayada iyo isimkeeda xidhiidhsan waayaan waxaa waajiba isimkii in la rafciyo isla markaasi waxaa waajiba in laadi lasoo celiyo ma fahamneed waayahay haddii laadi lasoo celiyo mar labaad soo laabato haddana maxaa haddana waxaa bilaabanaya war cusub fiirs lasoo fain takararat hiya laadi fain takararat laa miya idin qoran fain takararat bis laa ma idin ku daraa waa laga yaabaa nusakta qaar inay ku daraan dhib ma laha fain takararat hiya laadii haddii soo lalaabato maca mubaasharati nakira intaasi waa waxaa kor tacliiq ahaan meelaha looga qoranayo meel matnaha ku jirta macnaha ayaa kusoo muujinaynaa dirbis ayaan ugu darnay mooyaane matnaha kitaabka kuma qorna fain takararat yaa way takararad hiya yaa way laadi waay fain takararat hiya laadi hadii ay hadday soo laaba loola soo laalaabato maca mubaasharati nakira waay shardi waya maca mubaasharati nakirati nakiridii ayadoo la xidhiirsatay macageeda haddii aan la xidhiirsanin lagama lama wado haddii la xidhiirsato waay laadii waa soo laalaabatay ayado hee nakiradiina la xidhiirsatay la xidhiirsatay oo ismkeeda la xidhiirsatay ee soo laalaabatay saasaa laga wada fain takararat hiya laadii hadday soo laalaabato maca mubaasharati nakirati nakiradii la xidhiirsashadeediina la qabo jaaza way bannaan tahay markaasi icmaaluhaa laadii camalsiinteeda wa ilqaauhaa la laadii ilqaynteedii way ilqayn maxaa laga wadaa camal tirkeedii way iyo wa ilqaauhaa laadii ilqaynteeda ilqayn maxaa laga wadaa camal tirkeedii way camal la-aan in laga dhigo labadaba ku banaan tahay laadii ma soo laalaabatay maanta haa ayadoo nakirada in la xidhiisatay haa maxaa lagu sameynaa laba wajiilo waay laba wejaa ku banaan maxaa waay labada wej inaad camal siisid iyo ina camal laan aada dhigtid oo camal tirtid labadaba kuu banaan tahay tusaale fain shita wuxuu leeyahy waaba kana musanifka sheegay wuxuu leeyahy fain shita haddii aada doonayso nin yahow qulta waxaad dhahaysaa laa rajula fi daari laa rajula ninna fi daari daarta gudaheeda kuma sugna walaa mra'ata naagna ayadana fi daari waayo daarta gudaheeda kuma jirto hadda ma la ma la camal siiyey waa soo lalaabatay soo ma hadday soo lalaabatayna maca mubaasharati nakira soo ma nakirada iyadoo la xidhiiso nakirada maxaa laga wadaa isimkeeda laga wadaa waa soo laalaabatay ayadoo isimkeedana haddana la xidhiirsatay oo wax aan u dhaxaynin ayada iyo isimkeeda watana saas way maxaa ku banaan marka inaad camal siisid waa camal siisid maxaa yeelay rajula ayada ayaa ismkeedu yahay waa nasbaysan yahay maxalka ka nasbaysan yahay walaa mar'a ayadana way nasbaysan tahay soo ma maxalka ka way nasbaysan tahay walaa mar'a walaa mar'ata wa in shiita haddii aad doontana qultaa waxaad dhahaysaa laa rajulun ninna fi daari daarta gudaheeda kuma sugna walaa mra'atan naagna ayadana fi daari guryaheeda daarta dhexdeeda kuma sugna haddana maxaa ku samaysay waa camal tirtay maxaa yeelay waa ra waa rafciisay maxaa laga dhigaa marka hadda ayada mulqaada laga dhiga rajul maxaa laga dhigaa mubtada waay fi daarina jaara majruur khabar wa walaa mra'an saas saas ayaa la yeelayaa ama rajulant waxaa laga dhigaya waa la camal tirayaa camal waxaa la siin karaa bimacnaa ala laysa camalkeeda waa ka baxaysa iyada inadi ti oo kale oo camal falaysay idan marka labadaasina ayaa ku banaan khulaasadeed mek meesha maxaa waaye laa oo dhan hawsheeda maxay tahay waxay nasbiysaa dirsi intaas wa laa waxay nasbiysaa nakiraadka ayaa nasbiysaa mafahmneer nakirada ay nasbeynaysana tanwiin la-aan waayo ko la laa maxay nasbeysaa nakiraadka isla markaas nakirada nasbinaysana tanwiin la-aan waa haye laba waxay la xidhiidhsataa nakiradu nakirada ayaa la xidhiidsanaysaa lamana soo celcelinaayo tusaalaheeda way bis intaas la laadan waxaa loo shardinayaa in nakiraadka nasbiso tanwiin la-aan nakirada inay la xidhiidhsato inaysan soo laalaabanin intaan ma kugu culus yihiin maya nakiraadka nasbisa tanwiin la-aan nakiradana way la xidhiidsataa lamana soo celceliyo intaan i tusaale lagu siiyo bis intaas waa fahamni soo ma haye tilaabo way tilaabo labaad u imaw haddii laadi nakiradii la xidhiidsan wayso hadday way la xidhiidsatay soo ma haddii maanta laadi la xidhiidhsan wayso nakiradii maxaa dhaca nakiradii ayada la xidhiidhsan waysay waa la rafcina ayadana ma shaqaynayso isla markaas haddana waxaa waajiba in lasoo celiyo ayada mar labaad maxaan dhahnay haddii ayada maanta nakirada la xidhiidhsan waayiso isimkii ka dambeeyey haddii maanta ay la xidhiidhsan wayso nakiradii hee isimkii ka dambeeyey oo nakirada ah waxaa waajib ah in la rafciyo ayada waa ka guurayba waa imaada maanta ma iga tagtay adi ah anin waa kaa tagay dhaxda wax ma yeelaan adiga horta ma iga tagtay a ma i nacday anigana waan ku nacay waa ka tagay isagan xukun cusub oo qaadana shaqadiisa kale qabsana wuxuu aadayaa mubtadua mubtado noqonaba haddii marka waxaan dhahnay maanta nakiradii la xidhiidhsan wayso isimkii ka dambeeyey waa la rafcina isla markaasi laadii mar labaada la soo celina laadii mar labaada la soo celina tusaaledan waa sheegnay maxaa waay laa bidaari rajulun walaa imra'atun tilaabo labaad soo maa waa fahmay haye waayo haddii soo laalaabato haddana ya hadday soo laalaabato haddana maxaa la samaynaa haddii ayada nakirada la xidhiidsan waayso wixii la samaynaya waa soo fahmnay soo maha haddii maanta haddana ayadii soo laalaabato maxaan samaynaynaa waxaan samaynaynaa laba wada noo bannaan laba wado ayaa noo bannaan haye inaan camal siino ayadoo weliba soo laalaabatay camal siino iyo in camal la-aan aan ka dhigno labadaba xaqan u leenahay maxaan dhahay ayadaa soo laalaabatay maxay u soo laalaabatay horta ayada haddii soo laalaabatay waxaa noo bannaan inaan camal siino ixsaan u galno oo niyahay waxaad cun aan dhahno iyo meeshan wax ku yaala ma laha iska bax inaan dhahno labadaba waa noo banaan tahay tusaalaheedan waa sheegay musanif wuxuu dhahay laa rajula fi daari walaa mraa walaa mra'ata ama ama si camal tirkiina laa rajulun fi daari walaa mraa walaa mra'atun intaas way khulaasada intii musanifka noo qoray waa intaas camalka ayada qabanayso shuruudda ku qabanayso iyo haddii xiriirkii laga waayo si la yeelaayo iyo haddii soo lalaabato si la yeelaayo intaas ma fahmneed wixii nasbinayso iyo in la xiriirsato wixii ay nasbinaysay iyo in aysan soo laalaabanin qeybta koowaad waay ma fahamnay labo haddii la xiriirkii la waayo isimkii ka dambe sii la yeelaayo laba soo maa haddii soo laalaabato iyo sii la yeelaayo soo ma intaas waa markii lasoo khulaasayo intaasi khulaaso kooban waay mooyaane naxwada baababka ugu dhib badan ay ka mid tahay baabkan bawla ay ka mid yahay suurooyinkiisii culimmada qaar waxay gaarsiiyeen boqol iyo sagaashan iyo shan suuradood dabaabulale laba boqol hee wax yar ka dhiman mid mar saasaa loo fiirinaa saas haddii dhacdo saasay loo galaya kan hore maxaa lagu samaynaya kan dambese saas suurooyinkeeda markii la suuraynaayo baabulahe boqol iyo sagaashan iyo konton ay gaarsiinayaan laba boqol iyo wax yar ka dhiman laakiin hadda hee wax la gaari karaa ma aha marba wax yaraa ku darsanaynaa qalani bow aaway baabullah waxaan kaga hadlaynaa shan arrimood baabullah waxaan kaga hadlaynaa shan arrimood baabullah waxaan kaga hadlaynaa shan arrimood kow ma camalu laa annaafiya liljinsi ma camalu laa annaafiyati liljinsi ma camalu laa annaafiyati tagaaba liljinsi ma camalu laa annaafiyati liljinsi ma camalu laa annaafiyati liljinsi arinkii labaad maa hiya shuruudu camali llah maa hiya shuruudu camali llah maa hiya shuruudu camali llah maa hiya shuruudu camali llah saddex ilaa kam qismin yanqasimu ismula ismulah ilaa kam qismin yanqasimu ismulah إلى كم قسم ينقسم اسم الله إلى كم قسم ينقسم اسم الله أفر ما هو المفرد في باب الله ما هو المفرد في باب الله ما هو المفرد في باب الله ما هو المفرد في باب الله شن ما حكم اسم الله ما حكم اسم الله ما حكم اسم الله ما حكم اسم الله ما حكم اسم الله طيب الجواب ده ألف أما كو ألف مكو ألف مكو عمل الله النافية للجنس عمل الله النافية للجنس عمل الله النافية للجنس جنسي jiin iyo nuun iyo saa siin liljinsi siin camalu laa annaafiyati liljinsi hiya tacmalu camala inna hiya tacmalu camala inna hiya tacmalu camala inna hiya tacmalu camala inna تنصب الاسم وترفع الخبر تنصب الاسم وترفع الخبر تنصب الاسم وترفع الخبر تنصب الاسم وترفع الخبر لو مصبع شروط عمل لا ثلاثة شروط عمل الله ثلاثة شروط عمل الله ثلاثة شروط عمل الله ثلاثة كو أن يكون اسمها وخبرها نكرتين أن يكون اسمها وخبرها نكرتين أن يكون اسمها وخبرها نكرتين أن يكون اسمها وخبرها نكرتين لبو أن يكون اسمها متصلا بها أن يكون اسمها متصلا بها أن يكون اسمها متصلا بها أن يكون اسمها متصلا م ميم تاء الصاد لام ألف متصلا بها سدح ألا تتكرر لا ألا تتكرر لا سدح ألا تتكرر لا سدح ألا تتكرر لا فإن اختل شرط من هذه الشروط لم يجب إهمالها بل يجب إهمالها فإن اختل شرط فإن اختل شرط فإن اختل شرط من هذه الشروط من هذه الشروط لم يجب إعمالها لم يجب إعمالها لم يجب إعمالها إعمالها بل يجب إهمالها بل يجب إهمالها بل يجب إهمالها بل يجب إهمالها بل يجب إهمالها سدع مجيم سدع رسول واسم لا ينقسم إلى ثلاثة أقسام واسم لا ينقسم إلى ثلاثة أقسام واسم لا ينقسم إلى ثلاثة أقسام واسم لا ينقسم إلى ثلاثة أقسام كو المفرد كو المفرد مفرد الميم فردال المفرد لبو المضاف إلى نكرة المضاف إلى نكرة تقابل المضاف إلى نكرة المضاف إلى نكرة سدح الشبيه بالمضاف الشبيه بالمضاف الشبيه بالمضاف الشبيه بالمضاف أفر أما الدال والمفرد في باب الله والمفرد في باب الله والمفرد في باب الله والمفرد في باب الله هو ما ليس مضافا ما لي هو ما ليس مضافا هو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف ولا شبيها بالمضاف ولا شبيها بالمضاف ولا شبيها بالمضاف فيدخل فيه المثنى وجمع التقصير فيدخل فيه المثنى وجمع التقصير فيدخل فيه المثنى ني وجمع التقصير وجمع المذكر السالم وجمع المذكر السالم مو مي مو مي مو سالم وجمع المذكر السالم وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع المؤنث السالم وجمع المؤنث السالم وجمع المؤنث السالم شن أما ها شن أما ها وحكم اسم الله وحكم اسم الله وحكم اسم الله وحكم اسم الله إذا كان مفردا إذا كان مفردا إذا كان مفردا يبنى يبني يبنى يبنى ني يبنى على ما ينصب به على ما ينصب به على ما ينصب به على ما ينصب به في حالة إعرابه في حالة تقابل إعرابه في حالة إعرابه في حالة إعرابه في حالة إعرابه وإذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف ينصب وإذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف ينصب إذا كان مضافا وإذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف ينصب ينصب وإذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف ينصب إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف ينصب طيب وعن دعني وعن قال لنا باب لا شن ريموت شن ريموت ما شان اللهم صل بارك الله فيكم خلك جوجي اذا كنا كل عين طيب وعن دعني وعن قال لنا باب لا shan arrimood arrinka koowaad waxaa waaye maa camalu laa laa camalkeedu muxuu yahay maa camalka ay qabanayso shaqada ay qabanayso maxaa waaye laadaasoo annaafiyati anfinaysay liljinsi jinsiga anfinaysay wax jinsa oo dhan meeshaasi ka saaraysay laa waxbay diidaysa soo maa maa camalu laa laa camalkeedu muxuu yahay laadaasoo annaafiyati anfinaysay liljinsi jinsiga laa annaafiya liljinsi maxaa ugu daraynaa laa kale ay jirto soo maa laa zaa'ida laa naahiya waa soo maray laa caaifa annaafiya liljinsi marka tan le waa maxay qabataa marka laa annaafiya liljinsi maxay qabataa camalkeedu muxuu yahay ko arrinkaas horta waa ka hadlaynaa wa labo ما هي شروط عمل الله لا عمل فلكيدا شروطeeda maxaa waay la markii camal falayso maxaa loo shardinayaa shuruud ma leedahay way leedahay shuruudeed maxaa waay ما هي maxaa waay شروط عمل الله لا camalkeeda hee shuruudna loo shardinayo maxaa waay ilaada markii camalkan qabanayso shardi loo shardinayo shuruudaas maxay tahay shuruuda loo shardinayo shuruudaas maxay tahay saddex إلى كم قسم إمسا قيبات ينقسم أقيب سما اسم الله لا اسم كده إمسا قيبات أقيب سما لا اسم كده حتى دانتين لا اسم كده لي واي سامان كاس واي با اسم منصوبات كجرة لا اسم كده إمسا أقيب سما كاس واي أفر ما هو المفرد مفرد محاوى في باب الله لا باب كيس مركي اللي جوجو مفرد محاوى بها مفرد وصو مرني في باب الإعراب مع الله ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف ايه ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من المسبوع الخمسة أو الست باب الخبر ملك جوجنين مع الله ما سيلس جملة ولا شبيه بالجملة باب كان واكز ما ليس مضافا لما قرير هذا ما حالا ده هاي معناها الصحة asagana maanta waxaan baranaynaa mufrad waxa wixii loo yaqaano baabullah markii la joogo baabul i'raabi markii la joogo ay baabu macrifati calaamati aqsaam al-i'raab markii la joogo waana waa soo marnay baabul khabari markii la joogo waa soo marnay mufrad wixii laga wado meeshan wixii laga wado baranaynaa hadda mara noo dhimanaye munaadi markii la joogo asagan maxaa waaye kan iyo asaga waa isku mid waan arki doonaa insha allah haddaba marka ma huwa almufradu mufradku muxuu yahay fii baabi illah laa baabkeeda markii la joogo mufrad maxaa loo yaqaanaa waaye qaybta afraad shan qaybta shanaad waxaa waaye maa xukmu ismi illah laa isimkeeda xukunkiis muxuu maxaa waaye laa isimkeeda xukunkiisii maxaa waaye maxaa xukun ah intaasi arrimood shantaasaan ka hadlaynaa dhahay kow jawaabtii marka hal hal u dul istaag jawaabta koowaad camalullaa laa camalkeeda laadii annaafiyati anfinaysay liljinsi jinsiga anfinaysay hee hiya laadaasi tacmalu way shaqaysaa camala inna inna camalkeeda ay camal fashaa tacmalu way camal fashaa camala inna inna camalkeeda camala maxaa u nasbiyey ficlu bihi waayo et aawa tacmalu ficilkaasi ma faacilkiisa hiya waayo damiir ma iska tiro hiya hiya laadii tacmalu way camal fashaa camala inna inna camalkeeda ay camal fashaa tansimu way nasbiysaa الاسم اسمك وترفع ويرفع عيسى الخبر واحد سيدي إن أوكلا يقبطها هذه سيدي عام إن أمر فليسي أو محل وقدر واي إن يا خواد هذه أو كان قدام بلا غنيق واي كي قدام بلا على صمع إي ولا على ولا النافية للجنس محل دي واي مش لو جي واي أوكي يدم هاد دور كان لو كان دور متقنن ها واي العلي واي maxaa loo keenay meeshaan maadaama shaqadii inna iyo akhawaadeeda ay qabanayso sidii inna u camal falayso akhawaadeeda maxaa looga daro waayo oo keligan loo keenay duurkeed maxay dhaheen culamada waxbay ku kala duwan yihiin farq ayaa u dhexeeya furuuqdaas darteeda meeshaan loo keenay mooyaane haddii sideeda le dhinac walba inna oo kale ahaan lahayday ayagaa lagu dari lahaa laakiin furuuqdeeda hadda maana markale ogaan doona insha allah waan ugu badanaa hadda hadda marka saas iska dhe idan laa annaafiya lijinsi camalkeeda ay qabanayso waan naqaana soo maha maxay samaysaa amalu cinna maxaa ay qabanay maxaa waaye amalu cinna muxuu yahay tansib lisma tarfa alkhabara anta idig idan laadan camalkeeda waa taqaanaa isimkii ee rafcin nasbinaysaa khabarkiina way rafcisaa sidii inna u shaqaysaa intaa qabso waa fahamtay taas jeebka gasho labo shuruudu camalillah laa camal camalkeeda shuruudeeda alaaatun saddex waay laa markay camal falayso waxay leedahay shuruud shuruuddaas si meega waaye saddex waay way ka badan yihiin walbaxdan waa sheega kutubta laakiin hadda waxaa waaye saddexaan sugayna horta hadhow meel kale marka gaarana wax ku darsanayna mid kale wax kale hadda intaasi qabso alaaatun saddex haya kow an yakuuna waa inuu ado shardiga koowaad ismuhaa laada isimkeedii wa khabaruhaa laadii khabarkeeda nakiratayni nakiratayni ma nasbisan yihin sua nakiratayni mansuub ya mas majruur mas maquud mas marfuuc adig maxaa dhahay ya maxaa dhahay kale maxaa dhahay yaa nasbiye yaa nasbiye يكون خبر كذا صح يكون خبر كذا أن يكون وإنها هذا اسمها الذي اسم كذي وخبرها الذي خبر كذا نكرتين لو نكرين هذا اسم كذي محل الله إنه هذا نقضه نكره خبر كذا إنه نقضه نكره هذا اسم كذي إنه نقضه نكره الله خبر كذا إنه نكره وهاي إشكال إذن معنا إذن كلا إذن ربا في الدار نكرم يا نكرمية بس معرفوها في الدار هي صورة هذه إذا كلا نكرمها هذا ما كم قارينه zuhradii waxaa dhacay shardigaasi haddii laba ismkeedii khabarkeedaba laa rajula fi daari aan dhacni soo maa laa rajula waa na- nakiro waa caddahay laakin khabarka fi daari nakiro miyaa nusakh arifo waay ay ishkaal waay imaana soo ma haye waa lin idinki waay isku jagdhowa ayib markii labadaas oo shardigaas koo way in isimkeeda iyo khabarkeeda labadaba nakiro ay noqdaan haye shardiga labaad an yakuuna smuhaa laadii isimkeeda inuu noqdo mutasilan mid ku dhegan bihi bihaa dheh ayada mutasilan mid ku dhegan bihaa laadi waay muxuu ku dhegan yahay laad ku dhegan baa laga wadaa oo la xidhiiso dhexdooda wax aan galin shardi waay markaas ay amalkan amal falaysaa oo tarfacu lisma tansibu- tansibu lisma oo tarfacu lkhabra madaasaa same markaasaa samaynaysa shardiga labaad maxaa waay an yakuuna ismuhaa laa isimkeeda inuu ahaado mutasilan mid ku dhegan ama la xiriirsan bihaa bihaa yaa waay laadi waay laadi la xiriirsan inuu ahaado haddii la xiriirsan waayo camalkan ma camal falaysa soo ma waaya sha- shardiga saddexaad allaa tatakarara inaysan soo laalaabanin laa laadi waay laa had maxay eraaban tahay faacil waayba lafdigee loo dhastay allaa tatakarara inay soo laaba laalabanin laa laadi waayo shardi saddex maa waay allaa tatakarara inaysan soo laalaabanin laa waay laa inaysan soo laabanin mar labaad hal mar la sheego haddii soo laabato meela loo aadaa soo maa meela loo aadaa haddii isimkeeda iyo ayada loo dhaxeeyo meela loo aadaa haddii isimk ee mar labaad soo laalaabatana meela loo aada haddana waayo waday leedahay soo ma mutanif musa- matnaha noo sheegay musanif raximah idan saddexdaasi sharday leedahay fa in ikhtalla haddii oo lawaa dhimamo fa in ikhtalla haddii dhimamo dhimamo maxaa laga wadaa haddii la waayo waayo mid xaaf noqdo waayo hal haba mise laba haba wax laga waayo mise hal haba haddii la waayo waayo fain ikhtalla hee ficil waayo soo ma ikhtalla ikhtalla waayo Hee, fain ukhtulla lama dhihin haddii la waayo haddii la maxaa waayo muqayar asiga soo ma ha hasi loo fasiri lahaa idinkaa taqaana aniga waan u aqaanaa haddii dhimamo see dhehaysan idinka fain ikhtalla haddii dhimamo hal baxo waay dhinaado dheh ama dheeray oo dhimanaado dheh waa la fahmi soo ma haddii la waayo ma dhihi karto see ku dhehaysaa ficilka iyo adiga fasirkaada waa isdiidayaane ma dhihi kartaa fain ikhtalla haddii la waayo sah ma aha fain cudima ma aha fain uktulla ma dhihin adi ikhtalla waa ficil musamo waay ma u fasiri karta saas haddii la waayo iyo fain ikhtalla haddii la waayo wax isqabanaya ma ahabe hadalka warkaadana meel u socda ficilkana meel u shaqaynaa iska ilaaliya tabi fa in ikhtalla haddii uu dhimanaado ama dhinaado hee sharatun shardi waay shardu maxaa waay waa faacilkii waay naa'iblfaacil ma dhihi karto haddii la waayo haddaad dhahdo shardun inaad ka dhigtid naa'iblfaacil waay ma- mana dhici karto saasna sax maaha hadda fa in ikhtalla haddii dhinaado shardun shardi shardigaasoo min haadii tan ka mid a taasoo shuruudii shuruudii lasoo sheegay saddexda lam yajib ma waajibaayo icmaaluhaa laadii camalsiinteeda bal yajib waxaa waajibayaaba hee ihmaaluhaa camaltirkeeda saasaa dhici karta waay saddex mase jiim wasmu laa laa isimkeeda labaa noo baxday soo maa camalkeeda muxuu yahay iyo shuruudeeda maxaa waaye soo ma kii saddexaad mar wasmu laa laa isimkeeda yanqasimu wuxuu u qiibsamayaa ilaa alaaati aqsaami saddex qiibood isagana laa isimkeedu wuu qiibsamaa wuxuu u qiibsamayaa saddex qiibood waay saddex qiibood hee ayuu u qiibsamayaa kow almufradu mufrad waay isimkeeda mid waxaa la dhahayaa mufrad mufrada la dhahaa laa isimkeeda mid maxaa lahaa mufrad magacaasuu leeyahay mufrad mufrad almufrad labo almudaafu ilaa nakiratin waay almudaafu kii loo idaafeeyo ilaa nakiratin nakiro kii labaad isimkeeda mid maxaa dhaca almudaafu ilaa nakira haye saddex alshabiihu bilmudaafi ashabiihu mid u ekaaday bilmudaafi mudaaf u ekaaday waay wuxuu u eg yahay mudaaf manaca shabiih bilmudaaf maxaa la dhahaa mar kale ogaan doona hadda maha ashabiihu kii u ekaaday waay wuu og yahay yaa u og yahay bilmudaafi mudaafkii u ekaaday isimke isimkeeda mar kan saddexaad maaa la dhahaa magacu leey maxaa waay ashabiihu bilmudaaf saddexdaas qiibood waay saddexdaasi qiibood waay tusaalena mar dambe las weydiin doona insha allahu tacaala waa ogaan doonaa haye daal ama afar walmufradu mufradka fii baabi laala baabkeeda gudihiisii huwa mufradka maakii waaye laysa huwa maadan mudaafan uusan ahayn mudaafa maxaa loo nasbiyey ah kaysa khabarka isimkii awe maakii waaye laysa mudaafan hiya ah laysat ma aha waa waay oo laabanaya maaga ka horeey maakee waay laysa huwa maaguusan ahaa ahaanin mudaafan mid mudaafa mufrad baabu la maxaa lahaa maakii waay laysa huwa maaga mudaafan uusan ahayn walaa shabiihan mid shibahay u ekaaday bilmudaafi waay mudaaf u ekaaday uusan ahayn kaasaa la yidhahdaa mudaafna ma aha mufrad meesha markii la joogo shabiihun bilmudaafna ma aha fayadkhulu waxaa soo galaya fiihi mufradkan almuhanna muhn muhanihii waa soo galaya muhanna muhanna meesha markii la joogo muxuu noqonaa mufrad waaye hal haba keligiis ma aha muhanna naftirkiis meesha muxuu noqonayaa mufrad wajamcu taksiri jamcu taksirna waa soo galayaa jamcu taksir meesha muxuu noqonaa mufrad waay wajamcu lmudakari labkii jamciisiina waa soo galaa jamcaasu asaalimu badbaaday jamcu dakar saalim isagna meesha muxuu noqonaa mufrad le waay wajamcu lmuanasi dhadigii jamciisii waa jamcaasu asaalimu badbaaday isagna muxuu noqonaa mufrad le waay meeshan marka inuu mufradkii caadiga xaqiiqo ahaa ama muhanna ahaa ama jamcu tagsir ahaa ama jamcu dakir saalim ahaa ama jamcu nas saalim kulligooda meeshan maxaa la isku dhahayaa mufrad la isku yihiin maxaa yeelay intaasi mudaafna ma aha shabiihun bilmudaafna ma aha saasa lagu wadaa waayahay intaa kaasna waa tacriifkiisi ka gudub kii ugu dambe maya wa xukmu laa wa xukmu ismi wa xukmu ismi laa laa ismkeeda xukunkiisa wa xukmu ism wa xukmu ismi llah wa xukmu ismi llah wa xukmu ismi llah laa ismkeeda xukunkiisii laa ismkeeda ad laa ismkeedaan ka hadlayna soo maha kaas lay wa xukmu ismi llah laa ismkeeda xukunkiisii idaa kaana hadduu yahay mufrada saddex qiibood waa sooma ismka saddexdii loo kala qadaa fiiri idaa kaana hadduu yahay mufradan mufrad hee yubnaa waa la bineeyaa calaa maa kii korkiisa lagu bineeyaa yunsabu lagu nasbinaayay bihi isimkaasi hee mufradkaasi dhe fii xaalati icraabihi icraabkiisii xaaladeeda dhexdeeda lagu nasbinaaye ma la fahmeen laa isimkeeda xukunka uu leeyahay haddii isimkaasi mufrad yahay waa la bineeyaa waxaana lagu binaynayaa wixii lagu nasbin jiray asagaasi fii xaalati icraabihi icraabkiisii xaaladiisi dhexdeeda isin mufrad icraab markii aan soo joognay waa la nasbinaayay maxaa lagu nasbinaayay fatxo hadda meeshaani waa la nasbinayaa ee waa la binaynayaa maxaa lagu binayaa fatxo saas la soco ya nasbe markii aan joognay aqsaamul iraab calaamadu aqsaam iraab markii aan joognay ism mufrad haddii la nasbinaayo maxaa lagu nasbin jiray fatxa soo ma haddii isimkii mufrad kaas ahaa maanta ismu laa noqdo hal way soo maha ismu laa haddii uu noqdo waa la bineeyaa maxaa lagu bineeyaa fatxo waay mabniyu ala lfatxi fii maxalli nasbin allah musanifku kow isaga noogu tusaalay hadda muxuu dhahay laa rajula fi daari soo maha rajula maxaa waay ism fura soo maha hal nin lay waabe waa la bineeyaa maxaa lagu bineeyaa fatxo maxaa yeelay markii la icraabaaye maxaa lagu icraabaye fatxo waay haddan fatxa lagu bineeyaa mase soconaa jamu taksiir markii la nasbinaayay icraabti markii aan soo maraynay la nasbinaayay maxaa lagu nasbinaayay fatxo haddii jamcu taksiirkii maanta laa isimkeeda noqdo maxaa lagu sameeyaa waa la binaynaya maxaa lagu bineeyaa fatxo ee asalkiisi fata la icraabaya hadda mabni ma noqday maxaa lagu bineeyaa fatxo waay mabni fatxiya leeyahay fi maali nasbi tusaalaheedana idinka la idin diri doona insha alla inta ii dhig mudano imow ismufrad iyo jam tagsir waa waan fahmnay soo ma muhana markii la nasbinaaye maxaa lagu nasbinaaye ya ya waay kas muhano waxaa lagu nasbinaaye ya muhanii haddii maanta soo baxo oo imaado laa isimkeedu noqdo waa la binayn maxa lagu binayaa ya mabniyun cala alyaai fi maxalli nasbinabada fahamteen jamudakaru saalim markii la icraabaayo nasba maxaa la icraabaayo lagu lagu nasbinaayo ya haddii soo baxo maanta laa isimkeedu noqdo maxaa lagu binayaa ya jamcu muanathu saalim icraabka markii la joogay maaa maxaa lagu nasbinaaye kasro haddii maanta soo baxo asaga laa isimkeeda naqdo maxaan ku samaynaa kasra lagu bineeyaa ma fahamnay intaas wayba ya yunsabu calaa maa yubna calaa maa yunsabu bihi bi xaalati icraabihi saasa laga wadaa mana fahmey mufradka haduu yahay waan dhani waxukmu ismillah la isimkeeda xukunkeeda idaa kaana hadduu yahay mufradan mufrad iyo yubna waan la binaynaya calaa maakii korkiisa lagu bineeya yunsabu lagu nasbin jiray bihi mufradkaasi fi xaalati icraabihi icraab u noqo nasb walinasbi hamsu calaamaati u laabo meeshaas wixii la icraabaya ee lagu bineeya warcad waay waidaa kaana mudaafan haddii mudaaf noqdo ismullah mudaaf waa noqonaya saddex leeyahay soo ma waidaa kaana mudaafan haddii mudaaf noqdo e aw mase shabiihan bilmudaaf yu noqday yunsabu waa caddahay kaas waa lasa nasbinaya mansuubun ay leeyahay waa calaamatu nasbi saas wixii ah markaas waa nasbinaya mabni ma aha waa la nasbinaya haddii mufrad noqdo maxaa lagu sameeyaa ismullah waa la bineeyaa maxaa lagu bineeyaa wixii lagu nasbin jiray fi xaalati icraabihi haddii mudaaf noqdo ismullah ama shabiihun bilmudaaf noqdo maxaa lagu sameeyaa waa la nasbina warka waa cadyahay kan wareer ma laha intaas fahmnay waayahay intaasi iyo arrimoodoo shantaasi si fiican ha loo dhuuqo wabilaahi tawfiiq allah subxana wa taala aclam